habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo khamiisa bisha julaay ee sanadka labada kun saddex iyo labaatankunna waa lix waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha kaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somaly com idaacadda caawi dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a xeer ilaaliyaha guud ee qaranka sulaymaan maxamuud ayaa maxkamadda gobolka banaadir u gudbiyey dacwad ka dhan ah siddeed iyo toban sarkaal oo loo haysto eedo kala duwan agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka maxamed aadan koofi oo ka mid ah dadka liiska ku jira ayaa v o eda u sheegay
marka hore waa beyninayaa waxaas inaan anugu dayacayo waxyaabaha musuqa la xidhiira aan kulug leeyahay waxaan ahaa qof le yaqaano oo waajibaadka loo dirayna garan kara dilaan kara intaan markaan ka soo tago xafiiskan joogay waa midda koobaadee waajibaadkiisu waa caddaa meelaha hadda laisku eedaynayana waajibaadkiisu meelna kama soo gelin
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan waraysiyo aan la yeelanay soomaali caanka ah youtube-ka oo magangelyo weydiistay maraykanka
waddankeena soomaaliya waa xaaladda uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maaragtay dhinaca shaqaabuurka howlo badan baa ka jira
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese warkii dunida kusoo dhowaada taliska milatariga maraykanka ee qaaradda afrika ee africom ayaa sheegay in saaka kolonyo milatari oo ay la socdaan ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalidu ku qaraxday walxaha qarxa oo wadada dhinaceeda la dhigay shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow kismaayo taliska africom ayaa sheegay in wax khasaaraha aanu gaadhin ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida labadaba africom ayaa warar sheegaya in khasaare soo gaadhay ku tilmaamay kuwa been abuur ah ruushka ayaa gantaalo nooca loo yaqaano kruiska ku riday maanta magaalo ku taala galbeedka ukrain oo ka fog jiidda hore ee dagaalka halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan afar qof dhismo dabaq ah oo ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee lagu qaado goobaha rayidka ah ee magaalada lafif tan iyo markii ciidamada ruushku duulaanka ay ku qaadeen ukrain sanadkii hore weerarka oo dhacay xilli habeennimo ah ayaa burburiyey saqafka iyo labada dabaq ee uga sarreeya dhismo la degan yahay waxaana ku dhaawacmay afar iyo soddon qof kooxaha gurmadka oo wata eeyaha waxbaadhaha ayaa tegay halka uu burburku ka dhacay madaxweynaha belarusiya alexander lukashenko ayaa maanta oo khamiisa sheegay in hogaamiyaha calooshaqaystayaasha ruushka yevigni brigogin uu hadda aanu joogin belarus uuna dib ugu laabtay ruushka brigogin tegidiisa belarus ayaa qayb ka ahayd heshiis lagu soo afjaray godood ay sameeyeen kooxda calooshod ushaqaystayaasha ah ee wagner bishii hore lukashenko ayaa dhexdhexaadiyey heshiis damaanad qaadka amniga brogin iyo dagaalyahanadiisa lukashenko ayaa u sheegay suxufiyiinta maanta in ballanqaadkiisii ahaa in uu u ogolaado qaar ka mid ah dagaalyahanada wagner in la dejiyo belarus uu weli halkiisii taagan yahay brigogin iyo kooxdiisa ayaa bilaabay gadoodka bishii juun keedii waxaana kaga soo horjeedeen hogaanka milatariga ruushka waxay qabsadeen xarun ciidan oo ku taala koonfurta ruushka gaar ahaan magaalada roston ka hor inta aanay u dhaqaaqin dhinaca magaalada caasimadda ah ee moscow dowladda iskutagga imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday khamiista maanta in ay bixinayaan shan iyo toban milyan oo dollar si ay uga qayb qaataan dibudhiska xerada qaxootiga janiin kadib howlgalkii ugu xooganaa ee ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto ku dhowaad labaatan sano ballanqaadkan dhaqaale ayaa yimid kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada weerarku ku burburiyeen wadooyinka ciriiriga ah ee xerada dhexdeeda howlgalka oo ahaa mid aad loodan mid lagu doonayay in lagula dagaalamo maleeshiyaadka falastiiniyiinta kadib weeraro isdabajoog ah oo dhowaan lagu qaaday israa'iiliyiinta ayaa waxa ay keentay in kumanaan qof ay ka cararaan guryahooda labayo toban falastiiniyiin ah iyo hal askari oo israa'iili ah ayaa ku dhintay dagaalka wakaaladda wararka imaaraadka ee wam ayaa sheegtay in lacagtan la siin doono hay-adda unruwa oo ah hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaaridda qaxootiga falastiiniyiinta ah si ay dib ugu dhisaan guryihii iyo goobihii ganacsi ee burburay iyo adeegyada hay-adda hay-adda ayaa ku dhibaataysnayd dhowaanahan si ay u ururiso dhaqaalaha ay u baahan tahay si ay usii wado howlaheeda maalinlaha ah ee caawimaada malaayiin qof oo ku nool dalka falastiin intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil warkii dunida halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington xer ilaaliyaha guud ee qaranka sulaymaan maxamuud ayaa maxkamadda gobolka banaadir u gudbiyey dacwad ka dhan ah siddeed iyo toban sarkaal oo loo haysto eedo kala duwan liiska xeer ilaaliyuhu gudbiyey waxaa ku jira siddeed iyo toban qof oo xilal iyo shaqooyin kala duwan ka soo qabtay hay-adda socdaalka canshuuraha iyo maamulka qaybo ka mid ah maaliyadda kalabar dadka la sugu eedeeyey ayuu xeer ilaaliyuhu sheegay in ay cadaaladda baxsad ka yihiin agaasimihii hore ee hay-adda socdaalka maxamed aadan jimcaale kofi ayaa ka mid ah dadka liiskan ku jira ee la soo eedeeyey falastiin axmed iimaan ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay waxayna ugu horreyn weydiisay sida u warko eedahan loo soo jeediyey
maadsantahay falastiinay arrintan idaacaddan ka maqlay xalinteeduna muddo waa socotay aniga waxay ila tahay dowladnimo fahamay u baahan tahay ilaalinna way u baahan tahay shuruucda dalkuna sidoo kaleeto fahmay ilaalina u baahan yihiin marka hore waa beeninaya waxaas inaan anugu dayac iyo waxyaabaha musuqa la xiriira aan ku lug leeyahay waxaan ahaa qof la yaqaano oo waajibaadka loo dirayna garan kara gudahan kara intaan markaan kasoo tago xafiiskan joogay waa midda koobaad ee waajibaadkiisu waa caddaa waxyaabaha hadda laisku eedeynayana waajibaadkiisu meelna kama soo gelin midda labaad dalku wuxuu lahaa antidood sanad walba oo bixin soo saara baara ababkay nidaamyada lagu shaqeeyo arkiibyada baara dhammaan kombyuutarada fura warbixin la sameeya sanadla-ah midda saddexaad aniga sanado ayaan ka maqanahay xafiiska oo waxaan wareejiyey iyadoo dowladda soomaaliya ay markhaati ka tahay wixii la ii dhiibo markaa la ii madana iyagoo qoraal ah iyadoo guddi loo saaray ay duu tageen oo wada xaqiijiyeen ayaan kala saxiixanay oo dowladda soomaaliyana saxiixday adiga waxaa ahayd agaasimi ha adiga waxaa ahayd agaasimihi hay-adda socdaalka bal noo macnee howlihii ay hay-addu qabanaysay iyo eedaha hadda lasoo jeediyo waxa ay yihiin falastiin ay hay-addu waajibkeedu waa waa qoran yahay kulleyba xeerarka iyo shuruucda yaalaha ayay ku qoran tahay gaar ahaan agaasimaha guudna waajibaadkiisu wuu cad yahay wuxuu agaa shaqooyinka hay-adda wuxuu shil guddoomiyaa sharafka hay-adda wuxuu isku xiraa howlaha iyo xafiisyada kala duwan ee hay-adda sidoo kaleeto wuxuu soo jeediyaa ama magacaaba madaxwaxeedyada wuxuu ka shaqeeyaa hay-adda sidii loo horumarin lahaa sidii loo abuuri lahaa mashaariic horumarineed marka waajibaadkiisu waa caddahay agaasimaha guud hay-addana sidoo kaleeto waajibaadkeedu cadiya
marka ma lagula wadaaga oo hore ma lagugu sheegay eedeymaha lagu soo jeediyo
maya wax hore liila wadaagay may jirin oo laigu soo jeediye wax su-aalaha ma lagaa weydiiyey eedeymaha lagu haystay oo dadka baaraya ma kula fariisteen oo ma ku weydiiyeen su-aalo ku saabsan waxyaabihii xafiiska ka dhacay intii aad xilka haysay mar waa jirtay sida caadi ah su-aala maamul waa la isweydiiyaa aniguna waxaan ahaa mar waliba nin dowladnimada wax ka ilaaliya ama xilha iyo amausan ilaalin wax la xiriira maamulka iyo qof markuu mas-uul yaha waajibaadkiisa wax la xiriira oo mar laga wada hadlay way jirtay waana waana bixiyen cadiintooda iyo
ma isleedahay qaladaad waa ay ka dhaceen hay-adda ama ogaantaa ama adigoon ogeyn intaba oo u baahan in dib loo eego qaladaadka waxay ila tahay waxaa jira qaladaadku waa waa way kala duwan yihiin oo waxaa la qalday ay ku xidhan tahay hase ahaatee mar waliba waxaa jira xafiisyo ayagu qaabilsan institutionada dowladeed in ay hubiyaan waajibaadkoodii inay si saxa u gudanayaan inay ilaalinayaan waa waa waxa maaragtay ay mas-uulka ka yihiin institutionadaas marka dhammaantood sanad walbaba hay-adda waa way hubin jireen waana baari jireen hay-addu wasaarad ayay ku leedahay korjoogtayn oo iyaduna waajibkeeda qaadanaysa oo hubinaysay sida ay shaqada hay-adda u socotay iyo sida mas-uuliyiinteeda iyo shaqaalaheedu u gudanayaan waajibkeeda intaa aan ku guda jirnay marka laga tago qaladaadka yaryar oo dhayliga ah oo maxaa la yidhaahdaa shaqaaluhu dee waa bini aadane marka isla markaasba la soxo la toosiyo laakiin waxaa eedahan hadda la daldalayo weyni ka badan ama la buunbuuninayo annagu waxaan aaminsanahay eeddaas institution ahaan inaysan ka dhicin hal qof oo kamida ma maamuli karo go-aanna kama gaari karo dad waxaa ku jirtaa dadka lagu eedeeyay inay cadaaladda ka baxsadeen oo dalka ay kasoo maqan yihiin ma rajeynaysaa inaad cadaaladda hor tagto oo aad ka garbaxdo eedaha laguu soo jeediyay dalka waa tagayaa haddii aan la yidhaahdo falastiinay anigu soomaaliyaan ku dhashay wax ku bartay ku koray weligay dibadda ma degin marka laga tago inaan waxbarasho banaanka ugu baxo meel kalena maligi waana tegayaa haddii aan la yidhaahdo ciddii dariiq saxa oo sharci ah oo cadaalada ku dheehan tahay oo ujeedooyinka xunxun oo muuqda ayan ku dhex jirin dadka loolanka siyaasadeed aanu isku haynana ay ka madax bannaan tahay dadka ceeraysan oo iyaga hantidii dadka lagu tuumaayana ay ka baxsan tahay ay ka baxsan yihiin haddii uu noqdo nidaamku waxaan diyaar unahay inaan kala shaqeyno laakiin rajo badan kama qabno in marka hore dadku ay fahmaan waxaan ka hadlayno deetana ay nadiifiyaan habka ay wax kula dagaalamayaan kalsoonintana ayaa ku qabtaa cadaaladda soomaaliya cadaaladda soomaaliya falastiinay horta dad soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya runtii xiliya adag iyo siyaabo adagna way ku shaqeeyaan duruufo badan oo amni oo dhaqaale oo inaysan protection lahaynoo qof maaragtay ay yihiin mar walba waa amar uu dul saaran yahay yani duruufo badan oo dalka ka jira ayay cadaaladda soomaaliya fataaay qabaan dadka ka shaqeeya waxayna ku xiran tahay marka hore soomaaliya cadaalad maxaa ah in marka hore laisna fahmo duruufaha iyaga ah cadaalad ay ku hareereysan yihiin weeyaan cadaaladda soomaaliyeed oo dadka ka shaqeynaya culayskaas oo haysto waxaanse rajayneynaa haddiiba adduunkii sidaas ugu adag yahay inay aakiradooda ka badbaadsadaan
aad ayuu mahadsanyahay kaasi waxa uu ahaa agaasimihii hore hay-adda socdaalka maxamed aadan jimcaali koofi oo u warramiyey falastiin axmed iimaan dhegeystayaal waxaa naga xasuusin ah inaannu la xidhiidhnay xeer ilaaliyaha qaranka balse aanay noo suurto gelin inaannu helno marka ugu horreysa ee aanu helno ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabtiisa dhinaca kale howlgalka midowda afrika ee atmis ayaa sheegay in laba kun oo askari laga saaray soomaaliya taasi oo qayb ka ah qorshaha atmis ay kaga baxayaan soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
howlgalka midowda afrika ee admis ayaa markii ugu horreysa xaqiijiya soomaaliya hadday laga saara laba kun askari oo ka mid ah howlgalka admis ee jooga soomaaliya madaxa admise soomaaliya maxamed amiin seyf ayaa maanta saxaafadda u sheegay iyadoo la fulinaya qorshaha ka bixitaanka admis marka loo gaara laba kun afar labaatan in hadda wejiga koowaad laga saara soomaaliya laba kun askari laguna wareejiyay la ay la fadhiisan oo ku sugnaayeen howlgalka admis ee jooga soomaaliya
implemented the drawdown of 2,000 troops in compliance with the timetable set out by the UN Security Council resolution waxaan ku faraxsanahay inaan xaqiijiyo in admis ay ku guulaysatay in la dhimo laba kun oo askari iyadoo la raacayo jadwalkii u degsanaa qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee laba kun iyo labayo labaatan toddoba saldhig oo ay ka howlgeli jireen ayaa hadda lagu wareejiyey ciidamada amniga ee soomaaliya ee s s f oo ay ka mid yihiin xaaji cali miir tuugo jasiira kow gariile arbacow iyo marka ayuub ujeedka dhimista ayaa ahayd in si tartiib tartiib ah xilalka amniga loogu wareejiyo ciidamada ammaanka soomaaliya taasoo qayb ka ah dadaalada lagu taageerayo ciidamada amniga soomaaliya iyo sidii loo xaqiijin lahaa sii socoshada iyo ku haboonaanshiyaha howlaha horumarinta leh ee lagu wareejinayo amniga such as uh, attack and uh, utility helicopters and uh, long range intelligence uh, surveillance reconnaissance and uh, counter improvised explosive device capabilities. They will enhance ATMIS operational, operational capability and enable the mission better to respond to operational requirement in the uh, battlefield.
howlgalka midowda afrika ee admisom hore loo oran jira amisom ayaa soomaaliya wida sanadkii labadii kun iyo toddobadii xilligaasoo garab la siinaya dowladdii kumeel gaarka ahayd ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf axmed waxaana admis hadda ay ka howlgelaysaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkaad weli dhegeysaa nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a waxay nala socodsiinaysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o e da ee toddobaadkan bilihii lasoo dhaafay boqolaal dhallinyaro soomaaliyeed ah oo badi ka soo tahriibay dalalka geeska afrika soomaaliyana ay ugu badan tahay iyo dalalka yurub qaarkood ayaa soo gaaray waddankan maraykanka tahriibayaashan dhallinyarada ah ayaa waxaa muqallasiin isugu jira ajaanib iyo soomaali kala joogta dalal kala gedisan oo caalamka ah ay soo siiyeen tobannaan kun oo dollar si ay mar uun cagaha u soo dhigaan ciidan maraykanka sheekada xiisaha leh ayaa haddaba ah in dhallinyaradan badihii tahriibka ku yimid gudaha dalkan maraykanka ay ka dhex muuqdaan kuwo ku shaqaysanayay muddaba aaladda yuutubka fannaaniin iyo sidoo kale hal abuurayaal iyo dhallinyaro kale oo bulshada ka dhex muuqday intaba fannaanka cabdinuur nihaaye axmed oo ku magac dheer cabdidhaanto waxa uu caan ku yahay heesaha dhinaca dhaantada waxa uuna ka mid ahaa dhallinyarada sida weyn looga gorol og yahay kuwooda tahriibka dhowaanahan ku yimid dalkan maraykanka
kahayga ku basaas ayadayda baryahaad inku arag ayadayda barjiray adnigiyo wemiyada barnurubanaraebayadayda
waxaa tahriibka uu ku yimid dalkan maraykanka uu ku soo maray dalal badan oo ay ku qaadatay muddo bil iyo bar ah inuu halkan soo istaago cabdidhaanto waxa aan weyddiiyey waxay uga dhigan tahay in dhallinyarada sida weyn looga dhex yaqaanno dalkii soomaaliya ay wakhtigan u soo tahriibaan qurbaha walaal sidaad og tahay waddankeenna soomaaliya waa xaaladda uu ku jiro xaalad wanaagsan ma aha dhibaatooyin fara badan oo dhinaca amniga iyo maaragtay dhinaca shaqaabuurka howlo badan baa ka jira marka runtii aniga dalkaygii waan jeclaa balse duruuf jirta awgeed ayaa igu kaliftay inaan maaragtay aan go-aan qaato oo jid dheer oo rafa oo dhib badan aan soo maro kadib aan dalkan imaado muhiimadda ama ujeedka ugu weyn oon dalkan u nimaadnayn waxaa weye inuu yahay waddan fursado badan ay yaallaan qofkuna si amni ah oo xora ugu noolaan karo waxna uu ka qabsan karo ayaan axmed caydiid ayaan kaabo ayay ku magac dheer tahay waa gabar da'yar oo hal abuuro curiso ah gabayada qaarkood waa kuwo kaftan iyo jaceylba ku salaysan waxa ay caan ka tahay baraha bulshada iyo dadka soomaalida ah dhexdoodaba waxa ay ka mid tahay dhallinyarada iyaga oo wada socdo sida tirada badan u soo galay dalkan maraykanka in ay tahay gabar kama aysan reebin in ay u soo tahriibto dalkan iyada iyo gabdho kaleeto oo la mid ahba kadib tahriibkeeda ayaan weydiiyaa haddaba rajada haatan ee qabto
tina hadda qabaa iyo mar walba rajadaan qabaa fiican oo wanaagsan oo qurux badan taasi oo qof kastoo halku yimaada uu ka fikirayo ah inuu uu sharci helo marka dee qof kastaa rajadu qabi lahaa oo ah inuu sharci helo unbaa dabcan laga wada siman yahay oo qof kastoo maraykanka hadda haddii aad wada sharciga ma u aragtaa safarkaagii in hal bacaad lagu lisay uu yahay oo wax macnaa uusa samayn marka inaad joogto unbaa muhiim kuu ah halkan
sida hore kuugu sheegay dabcan sahray hore kuugu lahaa ma ogan karo in uu ama bicaar ama inuu bisha noqon karo inuu bisha dambe noqon karo inuu sanadka noqon karo marka mar walba rajada annaga aan qabno oo ayaa ah inaan sharci filayno maadaama uu dalka maraykankiisa oo lawada og uu yahay hadda dal u baahan dad iyo cid ka shaqaysataba marka waxaa odhan karaaba keliya ta anagu maraykan uma baahnina maraykan laftarkiisa anaga noo baahan waa gartay marka dhaqaalaha xooggan oo dhallinyaradu ay ku soo bixinayaan tahriibka ama meelo kala gedisan ay ku tegayaan ma kula tahay inay waddankii xataa hadday uga shaqaystaan ay ku abuuri karaan fursado shaqo dabcan haa waa laga abuuri karaa fursado ganacsi qof kasta dhaqaalo ugu soo baxay wuu ku abuuri karaa fursad ganacsi laakiin mar kastaba fursada ganacsi ee laga yaabo inaa waddankaaga aad ka samayso caqabado badan baa laga yaabaa inay balse si ka gedisan ayaan kaabo iyo dhallinyarada kaleeto ee tahriibayaasha ah waxaa sharci yaqaanada ah ay walaac ka muujinayaan suurtagal ahaanshiyaha in qof si dhibyar halkan ku yimaado uu haddana iska heli karo sharciga ayadoo dhowaan dowladda maraykanka ay soo saartay sharciyo cusub oo saameynaya dadka tahriibayaasha ah oo dhallinyarada soomaalidu ay ka mid yihiin ayaguna waa kan haddaba abukaate amiin haaruun in ay kiisas aad u fara badan maxkamad walba oo gobol walba ku taala ay yaalaan tusaale oo kale gobolkan minnesota maaldhoweyt waxaa lagu soo qoray wargeyska star tribune in labaatan iyo laba kun oo kays ay maxkamadada yaalaan halka saddex qaadi keli ah ay dacwooyinka maqlayaan marka waad dareemi kartaa minnesota oo aan xad ku oolin oo bartamaha wadanka weliba waqooyiga u dhow ku taala haddii saa cidin u tahay kuwii dhacaya gobolada xadka koonfureed waad qiyaasi kartaa sida california iyo texas iyo florida iyo goboladaas way kasii daran yihiin marka waxaa jira dibdhac aad u badan marka qofkii arrintaasi ay hadda haysato waxaa la gudboon inuu runtii uu dulqaad badan sameeyo aad u dulqaato waktigiisana uu geliyo bal inuu helo kaarka shaqada oo si uu de qofkii u noqdo qof noloshiisa maarayn karo kaar shaqa iyo hawshaas raacsado tani waxay qaadan kartaa dacwada caadigii sanado fara badan ayay qaadan kartaa waxaan ka hadlaynaa waa iska caadi qofka in sideed sano toddoba sano toban sano ay la gaarto sharcigan sugitaankiisa iyo raadintiisa ayaan kaabo ayaa haddaba waxa ay qabtaa in xaaladaha sharciga ah ee adag ee wakhtigan laga hadlayo ee tahay caqabad laga gudbi karo haddii loo dhabar adeego shalay noqoto waxaa odhan karaa horta waa waa nasiib siduu tahriibkuu nasiib u ahaa in halkan lagu yimaado ayaa qofkuna inuu sharci helo oo waddanka sharci ka helo ay nasiib tahay marka waxaa odhanayaa un nasiibkii lagu soo kala horeeyey ee halkan lagu kala yimay ayuunbaa ayuunbaa haddow sharcigana uu qofku nasiibkiisa wuxuu ka qaadaya noqon kartaa maaha waxaan ogahay maaha waxaan og tahay laakiin wax walba siduu ilaahay kugu talagalo kugu qorsheeyey iyo ilaahay sharciga iyo qorshaha uu dejiyey unbay kale ayaan kaabo ayaa haddaba waxa ay tixdan ku eegaysaa tahriibka iyo sidii ay markaasi waaye aragnimadeeda ugu soo gashay dalkan maraykanka ayaan kaaba bal waxaad iiga warantaa gabay ma ka samaysay maadaama hal abuuro aad tahay ilaa iyo haatan tahriibkaaga halkan aad ku timid sahraha tixyar oo qoobanaa ka sameeyey mar dhexe marka waayahay maxay leedahay ku bilaabmaysaa dalkayga siduu noqdiyo duruufaha nolosha iyo halkaydii durugsanaa kulkaan isla diiday baa qurbiya ulubiydiba ilaan jacawaalid iyo dardaaran horaan qabee jabkii baaqii qabaa waxaa ka dambeeyey guud markaan dabi laga dhiciyo dabtabo ka dhammaaday jeel dib baanu bilaabay nolol dabtaala imaaday iyo waxaanu degtanay aqoon duruusaha nolosha iyo dabtaa noocaan barto gudbaa daris la noqdo waxaan jiidaba ma arag ilaan qof ducaysanayo kurdaacada lama dhigeen dabtaa lay wanaagto waxaan karanoo dugsoon heesaaga cabdidhaanto ayaa isna ii sheegay in xaaladaha amni darro ee dalka ka jira shaqala'aanta iyo culaysyada dhallinyarada haysata ay sabab u tahay in ay dalka ka soo haajiraan asaga qudhiisa ayaa sidaasi naftiisa ku sifeeyey
aniga meesha aan soo maray labada dhinac way isugu jirtaa marka ceri odhan labadaba intaba way isugu jirtaa marka uun haddii dee aad safar tahay oo maaragtay aad meel ku socoto marnaba maaragtay dareen ahaan xitaa qof caadi ah ma tihid marka dee dhibaatadu dhinac mar walba way taagan tahay ilan qof waxaa tahay dalkiisii ka soo tegey dalun aqoonin dhex maraya dal kale uu maaragtay fog u socdaa marka dhibaatooyinku dhinac kasta markaas way taabanayaan magarad marka ani ahaan labadaba waan soo maray haddana dee waa waxaa weyaan alxamdulilah Eh, runtii eh, soomaaliya sidaan wada ognahay waa wadan eh, dhibaatooyin ka soo kabsanaya aniga ma dhiiri gelinaya dhalinyaradu inay wadankooda kasoo tagaan Eh, aniga aqoontii la yaqiinay ee dadku ay wada garanayeen waxay ii horseetay dhibaatooyin dhinaca amniga taasina waxay sabab noqotay inaan dalkay kasoo tago marka meel kastoo qofku uu joogo dalkiisa haddii aan la yaado meel kala tago labadaba wax waa lagu qabsan karaa oo qofku waa soo saari karaa Eh, laakiin aniga shaksi ayaan maxaa lahay dhibaatooyinka gaarka ahaa oo maaragtay dhinaca amniga ahaa gaar ahaan kooxaha argixisada oo dowladnimada soomaaliya kasoo horjeeda ayaan dhibaatooyin hanjabaado ah kala kulmayey oo muddo dheer soo socotay markii dambena waxaan xal u arkay inaan safar dheer soo galo waxay igu qaadatay eh, bil iyo bar fikirkaasi la mida waxaa qabta iyaduna abwaaladda da'da yar ee ayaan kaabo inaa wax baran kartid oo heli kartid saxaadeen xamasnaal ah inaa caafimaad dhammaystirnaa heli kartid oo qof kastoo maanta soomaaliya oo aan wadankiisin laga yaabo inaad ku haysteen dawo tayale ama dhakhtar khibrad leh ma ka heli kara halkan sidoo kale inaad ka heli karto shaqo aanad marnaba u daba fadhiisanin qof bini aadan ah oo waxaan ka wadaa qof bini aadan ah een, inay tahay maanta adiga iyo qof kale marka shaqadooda kumaxdiin inaydan een, labadiinay aan la kala gudbinahayn maanta waxaa laga yaabaa dalkaaga marka joogtay in qof qanina hal lagu qaato Ee, sidoo kale taale waxaa jirta een, sababo amni inuu qofku dalkiisa uga imaataa dhici karta mararka qaar sida dad badan oo laga yaabo inay dowladaha u shaqeeyaan kala duwan ama dad badan oo caan ah in lagu taargadgareeyo een, waxay samaynayaan ama hadday noqoto halaburkooda ama hadday noqoto inay dowladda u shaqeeyaan taasaa iyadana ah caqabad kale oo inta badan soo wajahda qof rabay inuu dalkiisa ka shaqaysto oo lacag fiican ku qaadanayay joogay oo ku faraxsanaa inuusan sii wadan karin hayaankiisa barnaamijkii bandhigga v o eda ee toddobaadkan waa naga intaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo
aad ayay umahsantahay saare cabdi axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay
bilane walaal biima tihi mogtahay badweyn lama beegsadeen bilane walaal biima tihi mogtahay badweyn lama beegsadeen meeshii buslee baanuu libaax bahalugu galaan kama beree meeshii buslee baanuu libaax bahalugu galaan kama beree bal qabsad jacayl waa abbo ku taal beerkii wadnaa balal loo dhagaa banuma noqdeen
marka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacadina ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo warbixino kale marka horese kusoo dhowaada warkii dunida taliska militariga maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa sheegay in saaka kolonyo militari oo ay la socdeen ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaaliya ay miino kula qaraxday wadada dhinaceeda shilkan ayaa ka dhacay meel u dhow kismaayo taliska africom ayaa sheegay in wax khasaaraha aanu gaadhin ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalida ah labadaba africom ayaa warar sheegaya inuu khasaare soo gaadhay ku tilmaantay kuwa been abuur ah ruushka ayaa gantaalo nooca loo yaqaano kruiska ku riday maanta magaalo ku taala galbeedka ukrain oo ka fog jiidda hore ee dagaalka halkaasi oo ay ku dileen ugu yaraan afar qof dhismo dabaq ah oo ay saraakiishu sheegeen inuu ahaa weerarkii ugu cuslaa ee lagu qaado goobaha rayidka ah ee magaalada leviv tan iyo markii ciidamada ruushku ay duulaanka ku qaadeen ukrain sanadkii hore weerarka oo dhacay xilli habeen ah ayaa burburiyey saqafka iyo labada dabaq ee ugu sarreeya dhisme la degan yahay waxaana ku dhaawacmay saddex iyo afartan qof kooxaha gurmadka oo wataa ayaha waxbaadha ayaa tegey halka burburku ka dhacay madaxweynaha dalka belarusia alexander lukashenko ayaa maanta oo khamiisa sheegay in hogaamiyaha calooshad ushaqaystayaasha ruushka evigni brigogin uusan hadda joogin dalka belarus uuna dib ugu laabtay wadankiisii ruushka brigogin ayaa tegidiisa belarus waxay qayb ka ahayd heshiis lagu soo afjaray gadood ay sameeyeen kooxda calooshad ushaqaystayaasha ah ee wagner bishii hore lukashenko ayaa dhexdhexaadiyey heshiis damaanadqaadka amniga brigogen iyo dagaalyahanadiisa lukashenko ayaa u sheegay saxaafadda maanta in ballanqaadkiisii ahaa inuu u ogolaado qaar ka mid ah dagaalyahanada wagner in la dejiyo dalkiisa belarus uu weli halkiisii taagan yahay brigogin iyo kooxdiisa ayaa bilaabay gadood bishii juun saddex iyo labaatankeedii iyaga oo ay ka soo horjeeday hogaamiyaha hogaamka militariga ee ruushka waxayna qabsadeen xarun ciidan oo ku taala koonfurta ruushka gaar ahaan magaalada roston ka hor intii aanay u dhaqaaqin dhanka caasimada moscow dowladda imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday khamiista maanta inay bixinayaan shan iyo toban milyan oo dollar si ay uga qayb qaataan dib u dhiska xerada qaxootiga ee janiin kadib howlgalkii ugu xooganaa ee ciidamada israa'iil ay ka fuliyeen daanta galbeed ee la haysto ku dhowaad labaatan sano ballanqaadkan dhaqaale ayaa yimid kadib markii labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay ciidamada israa'iil weerarka ku burburiyeen wadooyinka cidhiidhiga ah ee xerada janiin howlgalka oo ahaa mid lagu doonayay in lagula dagaalamo maleeshiyaadka falastiiniyiinta kadib weeraro isdabajoog ah oo ay dhowaan lagu qaaday dadka iskaqaayinta ah ayaa waxay keentay in kumanaan qof ay ka cararaan guryahooda labayo toban qof oo falastiiniyiin ah iyo weliba hal askari oo israa'iili ah ayaa ku dhintay howlgalkaasi ay fuliyeen ciidamada israa'iil ee ay ka fuliyeen magaalada jiniin ee daanta galbeed intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu idil warkii dunida nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dalka britain qiimaha khudaarta cuntada lagu darsado iyo weliba nooc kale loo yaqaano fruitska ayaa hoos u dhacaya sida uu sheegay gudoomiyaha dukaanka labaad ee ugu weyn dalka britain arrintan ayaa saameyn ku yeelatay sicir bararka oo soo dabcaya warbixin ku saabsan amuurtan waxaa magaalada london inooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
qiimaha macaashada gaasta iyo shidaalka ayaa in muddo ah aada u kacsanaa wixii ka dambeeyey xanuunkii covid sagaal iyo toban iyo dagaalka ukraine ayaana saameyn weyn ku yeeshay qiimahaasi kor u kacay waa war wanaagsan in qiimaha macaashada gaar ahaana qudaarta uu soo degayo shaqaalaha bulshada oo ay ka mid yihiin booliiska shaqaalaha adeegyada bulshada macalimiinta iyo dadka qaata gunooyinka dowladdu bixiso ayaa sixirka macaashadaasi aada u saameeyey sidoo kale gaasta iyo shiidaalka ayaa iyaguna kacay markii ugu horeysay britain sanadkii aynu soo dhaafnay shaqaale dowladda u shaqeeya ayaa raashin ka raadsaday goobaha cuntada loogu ururiyo dadka saboolka ah waxaan ku suganahay dukaanka morrisonis oo ku yaala xaafadda acton oo ku taala galbeedka magaalada london waxa uu ka mid yahay ee dukaamada sida aadka ah looga adeegto waxa aan eegayaa qiimaha qudaarta marka loo eego toddobaadkii hore waxaan badnayn ayaa hoos u dhacay yaanyada iyo qudradda kale ee cuntada lagu samaysto iyo qudaarta furuudka loo yaqaano qiimaha ayaa in yar la dhimay laakiin ka dari mayso goob aan ka fogeyn waxaa ku yaalla dukaan lagu iibiyo hilibka carab ayaa leh soomaali badan ayaana ka adeegata mulkiilaha dukaanka oo markaasi hilib googoynayay ayaan weydiiyey in qiimaha hilibka iyo digaagu hoos u dhacay نعاني من غلاء الاسعار كل شيء انواع غالي لحم غالي دقاق غالي شكن غالي شوبينج غالي كل شيء غالي waxa uu ii sheegay in weli hilibkii iyo digaagiiba iyo badiba maceeshadu ay qaali tahay qaar ka mid a soomaali markaasi ka adeeganaysay dukaanka ayaan iyagana waxa aan weydiiyey bal sida ay u arkaan qiimaha la sheegay in eh, qudaartii uu hoos u soo dhacay waxaa la yidhaahdaa axmedow saalax xirse Een, markan ka warramo meeshan aan joogo waa england marka u k lasoo kala qaadqaado england baan joo- joogaa Een, markaa markaan eego meelaha een, dadku ku nooshu ay ku nool waxyaalaha ay ku nool yihiin markaan eego waxaad moodaa intii qudrad ahayd ay hoos u soo yaro dhacayso wixii kalena waan rajaynaynaa inay iyaguna hoos u soo dhacaan oo sidaasoo kale een, fursad aanu helno ay halkoodii ku yaro dhowaadaan waa cali haybe maxamed Een, waxaanu waxaa la sheegaya macashadii inay qusadda hoos soo yar dhacayso laakiin een, weli maaha sidii la doonayay Een, markaa dee way insha allah inay noo jabto gaastii ayaa noogu daran iyo maxaan ku rahay wixii la shiday lagu kuleynaya guriga een, elek- elektrigii gaastii meelaasaa noogu daran in sixir bararku hoos u dhacay waxa isha ku haya bangiga england iyo dadka macaamiisha ah cabdiraxmaan sheekh cusmaan oo ah dhaqaalayahan degan magaalada london ayaan weydiiyey heerka uu sixir bararku marayo britain sicir bararka wadankan ingiriiska oo ahaa mid aada eh, kor ugu kacaya muddooyinkii shan iyo tobankii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la rajeynayay inuu eh, aada hoos ugu dhaco bilahan laakiin taa bedelkeeda in eh, bishan wuxuu ku istaagay eight pointy seven iyadoo dadka laftigooda qaar ay ka shakisan yihiin nambarkaas inuu sax yahay marka la barbar dhigo sida noloshu eh, ay qaaliga u noqotay Eh, taa marka laga imaado ra-iisul wasaaraha wadankan ingiriisku ee la dagaalanka sicir bararku wuxuu ahaa mid kamid a waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u ballan qaaday shacabka wadanka ingiriiska iyadoo sanadka soo socda labada kun iyo afar iyo labaatankan uu yahay sanad doorasho laisku diyaarinayo Een, haddaba inkastoo wada ognahay sicir bararka wadankan inay ku salaysan yihiin waxyaabo aada u badan oo ay ugu muhiimsan yihiin Eh, sidaan horeba u sheegnay eh, koronaha eh, oo aada u saameeyey dagaalka wadanka ruushka iyo ukraine eh, ka bixitaankii ay ka baxeen eh, wadan badan yurub laakiin haddana waxa- waxaa usii dheer in bangiga dhexe wadankan ingiriisku kor aada ugu qaaday faa-iidada eh, ay bixiyaan bangiyadu taas oo ay isku dayayaan inay la dagaalamaan sicir bararka laakiin taa bedelkeeda ay sababeen dhibaatooyin ku yimaada dadka bixiya ama dadka boorgeejka ka qaata bangiyada oo dhinacaas culeys uu aada uga soo fuulay dhinaca eh, dadkaas gudoomiyaha dukaankaasi weyn ee sinisbury ayaa sida wakaalada wararka reuters taabacday sheegay in ay u muuqato in sixir bararku hoos u degay laakiin waxa uu ka digay in mushaharka ay bixiyaan oo kor u kacay aan qiimaha maciishadu sidii hore kusoo noqon doonin xiliyada dhow cabdixaafid cawir ismaaciil v o a london
halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a ku dhowaad shan iyo toban qof oo rayid ah ayaa arbacadii shalay lagu dilay dalka burkina faso kadib weerar ay geysteen koox jihaadiyiin ah oo dhowaanahanba weeraro ka geysanayay dalkaasi burkina faso malaayiin qof ayaana halkaasi ka barakacay in ka yar hal sano oo qalalaase uu ka taagnaa sahre ciidan nuur ayaa inoo haysaa warbixin ay weerarkan ka qortay wakaaladda wararka ee a f b
saraakiisha ammaanka gudaha ee dalka burkina faso ayaa wakaaladda wararka ee f b u sheegay in argagixisadu ay aroornimadii hore arbacada weerar ku qaadeen degmada soolka oo ka tirsan gobolka bari ee gnagna waxaana inta la xaqiijiyey ku dhintay shan iyo toban qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur yaryar burkina faso oo ka mida wadamada ugu fiqiirsan caalamka ayaa la daalaadhacaysa kooxo jihaadoon ah oo fikirku uga gudbay dhinaca dalka maali sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaana dalkaasi lagu dilay in ka badan toban kun oo qof oo isugu jira rayid ciidamo milatariya iyo askar ka tirsan booliiska sida ay sheegeen hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkaasi ka howlgala ugu yaraan laba milyan oo qof ayaa ku barakacay weerarada dalkaasi ka dhaca xilli ay ciidamada militarigana lagu eedeynayo inay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan rabshadihii ka dhashay laba afgambey oo burkina faso ka dhacay sanadkii hore afar weerar oo ay fuliyeen kooxo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin jihaadiyiinta burkina faso ayaa lagu dilay ugu yaraan afartan nin oo maleeshiyaadka ka tirsan iyo sagaal iyo soddon askari oo ka tirsan ciidamada sida ay sheegeen militariga waddankaasi labadii weerar ee ugu dhimashada badnaa ee toddobaadkan midkood wuxuu ka dhacay gobolka bartamaha gaar ahaana degmada loo yaqaano noodhka lix iyo labaatankii juun waxaana ay wararku sheegayaan inay ku dhinteen tobaneeyo qof sidoo kalena ciidanku waxay sheegeen in soddonkii bishii juun saddex iyo soddon askari oo ka tirsan ciidamada gaarka ah ee difaacu ay ku dhinteen dagaal ka dhacay noorka ee gobolka san mantega sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay ciidamada ku dhowaad konton qof oo looga shakisan yahay inay maleeshiyaadka ka tirsan yihiin ayaa sidoo kalena ku dhintay isku horimaadyadaasi waxaana ay ciidamadu sheegeen inay ka furteen hub iyo saanad militari oo aada u badan
aaday umaadsan tahay saare ciidla nuur oo warbixintaasi nala socodsiinaysa halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
waxaa socda diyaargarowgii ugu dambeeyey tartanka ciyaaraha maamul goboleedyada oo mar walba uu martigeliyo gobolka banaadir hirshabeelle oo qayb ka ah maamullada tartanka ka qaybgelaya ciyaartooyda sannadkan uga qaybgelaya ma u diyaarsan yihiin waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan cabdulaahi isaaq xasanbile xogayaha guud ee xidhiirka kubadda cagta hirshabeelle iyo ismaaciil cali xasan siidaani tababaraha kooxda daarasalaam ee magaalada beledweyne in ciyaartooyda hirshabeelle ay diyaar u yihiin tartanka iyo in kale hadalka waxaa marka hore siinayaa ismaaciil sidaani awalan waxaan ku mahadsan tihiin soo dhoweynta iyo tixgelinta aad noo muujijeen markasta idaacadda v o a taas haddaan mahadcelintaas ka gudba waxaan dareensannahay in aysan jirin wax diyaargaroow ah ama abaabul ka muuqda maanta hirshabeelle ugu diyaargaroobeyna inaan wax la qaybsanno maamulada ka jira gobolada dalka soomaaliya
ismaaciil waa mahadsan tahay haya xasabileh ismaaciil wuxuu leeyahay wax diyaargaroowa ma jira marka hore waxaa mahad celinayaa weliga xuseen dhaqana iyo dhammaan tiimka v o a waa mahadsantihiin sida wanaagsan ee mar walba ugu shaqaysiin hadday noqon lahayd isdhexgalka bulshada baahintooda hadday noqon lahayd horumarinta isboortiska guud ahaan dalka marka waxaan leeyahay walaalkay doodan inaan qayb qaatay aad ugu faraxsanahay marka koowaad waxaan leeyahay hirshabeelle diyaargarow way gashay diyaargarow fiican aan ku jirnaa macalinkii waa la magacaabay oo hogaaminahay sanadkan sanadkan waxaan rajeynayna inaan guul kasoo gaarno tartanka dhawaan ka furmi doono magaalada muqdisho kuleyba laba bilood naga xigto insha allah hadda waxaan qorsheyneynaa wasaaradda dhalinyarada cayaaraha hirshabeelle iyo xiriir kubadda cagta hirshabeelle qorsheynayn sidii cayaartoydii laiskugu keen lahaay degmooyin kala duwan ee hal meel la iskugu geen lahay tobabarkan loo furi lahay qorshahaasaa wadnaa diyaargarowna waa ku jirnaa lama dhihi karo diyaargarow kuma jirtiin waa wadnaa hooshaas insha allah meel fiican noo maraysaa
waa mahadsanta xasibile ismaaciil xasan wuxuu leeyahay diyaargarow wuu socdaa laba bilooda ka dhiman tartanka magaalada beledweyne iyo magaalooyinka kaleo hirshabellena waa laga xulayaa ciyaartooyda ka qaybgelaysa haye taas waa xasan annaga taas waxaan ka qabnaa daliil waxaan u tusaalaynaynaa hadda maamulada kale sida jubbaland oo kale koonfur galbeed oo kale puntland oo kale galmudug oo kale gobolka banaadir oo kale oo sanadka ugu dambeeya jambiyon ahay waxay wadaan tiriirin isdiyaarin ay ugu diyaargaroobayaan maaragtay statekooda inay meel sare ay gaarsiiyaan annaga hadda gobolka khaasatan hadda aan joogno aan ku noolnahay degmada beledweyne kama jiraan wax abaabula ama diyaargaroowe ama maaragtay dhallinyarada tababaro loo furaayo ama tiriirin u socdo ama la dhisaayo jirkooda kama jiraan markastana statekeena wuxuu dib ugu dhacayaa waa abaabulka markasta annaga hoose aanu haysano waxaana leenahay xiriirka ha usoo jeesta gobolka hiiraan inuu maarata dhallinyaradooda iyo isboortiskooda wax u qabto xasan oo mahadsan tahay ismaaciil waxau ku leeyahay su-aashu ku weydiiyey ama wuxuu kuusoo bandhigaa waxay tahay maamulada kale diyaargaroway sameeyeen howshu waa socotaa hirshabelle maxaa hortaagan hirshabelle hadda anaga waxaan hortaagan waa iska dareemi kartaa horta kuley wax walba oo la qabana waxay u baahan tahay fan wasaaradda dhalinyarada cayaaraha iyo xiriir kubadda cagta hirshabeelle oo wax fan ama hayaan laakiin waxaa la rabaa in lays garabsado waa macalin sidani waxuu macalin u yahay naadiga daarusalaam dhowaan qaaday koobkii sare ee degmada beledweyne cayaartooy badan oo soo saaray waa ogsoonahay ase naftigiisa horta in lays garabsado waxaan anaga mas-uuliyadda basaan ku magacaabanahay keliyii dadkiina garabna siiyaan waa macalimiintii iyo dadkii sportsi waxgal u ahay gaabiskaas woo jira oo madhahay ninka gaabiskaas ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa inaan dhowaan aan soo gabagabeyno cayaartooydii xulno oo waxyaabihii oo xiriir kubadda cagta hirshabelle iyo kan oo wasaaradda laga cayaaraha lagu yaqaan inaan wax ka bedelnaa rajaynayna sanadkan okay waa mahadsan tahay bile ismaaciil bile wuxuu ku yidhi wuxuu dhahay bile sidaa maqlaysid fal la-aana jirto dhaqaal la-aana wax lama wadi karo macalimiinta ayagaa laga rabaa taageero inay bixiyaan iyo dadka deegaanka inay la shaqeeyaan kooxaha maya anaga taas diyaara u nahay oo mar kasta dadkii dhalinyarada gobolka ku noolo mateli lahay gobolkan dadka ugu firfircoona wax laga weydiin lahaa ka mid nahay taasna anaga in mar kasto inaan dadkii maanta gobolkan subcadiisa meel sar gaarsiinaya inaan soo xulnaa ku qasbannahay laakiin caqabada jirta waxay tahay mar kasto macalin ayaa lasoo magacaabaa iyadoo nagala tashanin xiriirkii ama maamuladii ka jira gobolada mar kastana oo maarata ciyaartooy aan halkan ka dirno isqabsi iyo barbadaam iyo dhibaata ka dhaco waxaa dareemayna hadda anaga markii hadda stateaa nahay dadaan gobol kale wax la qaybsanaynaa in ciyaartooydii anaga halkaa ka xubna aan awood aaminsanahay in tayadooda aad u fiican tahay aysan meeshii wejigabax intay kala soo laabtaanoo ama si kale loo ficlo ama ciyaartooy kale iyagoo inta juhdi la geliyo guryahoodii shaqooyinkooda ka tegay waqti soo dhameeyey aysan garoonkii ay natiijo ka inay ciyaaraan xirfadooda ay soo muujiyaan ay mudaan aadan la siinin laga doorbidaayo qof kale ama xamar laga keenay ama gobol kale laga keenay waa mahadsan tahay waa maqlaysaa hadalka ismaaciil
ismaaciil aadaad u mahadsan yahay waa maqlaa kuleybo anaga horta haddii la dhahaayo horta cayaartooy gobolkan hirshabelle waxaa laysku dhahaa hiiraan iyo shabeellada dhexe labadaas gobol laysku galay waa jira caqabado badan iska qabsi markii cayaartooyda la xulaayo la keenaayo waa jiraan oo meel laiskugu geeyo kuleyba anaga ka maamul ahaan wasaaradda dhalinyarada cayaaraha hirshabelle iyo xiriir kubadda cagta hirshabelleba way dadaalaan qofkan macalinka la keena macalin labada gobolba u dhashay ma ahan macalin oo khibrad leh hadda macalin cabaas waa wada garanayna macalinka dharkeelna hogaaminaya waaye nin oo sportska meel sare ka gaaray macalimadiisa aad u fiican tahay waaye waxaa kaloo waxaa jira guddi farsamo oo ayagana macalimin ah oo tariinanada bixiyo qofka cayaartooyda waxaa lagu soo xushaa xirfadiisa iyo fisikaalkiisa waxyaabo badan inta badan ani macalimiintan degmadan beledweyne aad ugu dhalila waxay tahay marka horeba cayaartooyda cayaartooy salaxyo ku dheelo iyo ma haysano garoomadii waweynaayo lagu yaqaanay tartamadii ma jiraano marka markii la baxo la tago degmooyinka inta badan sanadihii hore marna jowhar marna balcada tababarka lagu bixinayay cayaartooy kusoo dheelay garoon weyn oo soo galay iyo cayaartooy inta laga wado caro ku dheelay isku mid ma noqon karaan anaga mar walbaba diiradda waxaa saarnaa oo inay noo soo baxaan oo sharafna noo tahay cayaartooyda degmadeena ka xunay hadday noqon lahayd degmadan beledweyne jowhar balcad buulaay sanadkan rajeynayna matabaan in cayaartooy laga wado insha allah waxyaabahaas waa wada jiraan laakiin riishaas insha allah waa bedeli doonaa haddaan nahay xiriirka badda cagta saaxiibkii xasan bile intaan hadda anaga xiriir sportis ama aan macalin aan hoosla shaqaynayna waa shan iyo toban sano ku dhawaad intaasna anaga xiriir soomaaliyada maanta wax inta noo keena waxaan qabsadaan dhaha ma arkin ayaga ayaa meelaha ordaysa voluntary wax u keenayeen u qabsanayeen oo soo dhex dhigayeen annagana markaas ciyaartooydii matali kartay degmada beledweyne ayaan keenayn waxaan ognahay sanadka ugu dambeeyo statetka aan bahayni ciyaartooydii annaga aan soo xulnay in inta ciyaartay aad u yartahay taasna aan annaga dhaliisha saarayno macalimiinta meesha imaanayo sababtoo ciyaartooyda waxay caddaynayaan in meesha faradgelin ay ka jirto gudahaas garoonka dhexdiisa nin mudneed maanta inuu ciyaartaas ka muuqdo aan ka muuqan karin intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooday kala qayb galay xasan cabdulaahi isaaq xasan bile xogayaha guud ee xiriirka kubadda cagta hirshabeelle iyo ismaaciil cali xasan sidaani tababaraha kooxda kubadda cagta ee daarasalaam inta doodan mid lamid aan dib hawada kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
degeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington markan waxaad kuso dhawaataan barnaamijkii wargeysada waxaana la socodsiinaya cabdixakiin maxamuud sirwac iyo cabdixaafid awil ismaaciil
kulantii wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa ay meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen haddii ilaahay raalli ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafi daawul ismaaciil oo jooga london aynu ku bilowna cabdixakiin oo wargeyska dagaadhi inay ka soo baxa dalka britain warbixinuu daabaca ciwaankeedu waxa uu ahaa ruushka oo beeniyey in shiinuhu ku adkeeyey inaanu madaxweyne putin isticmaalin hubka nukliyeerka ah dagaalka ukraine moscow ayaa cabdixaafidow sida wargeysku daabacay beenisay in madaxweyne c jinbin shakhsi ahaan uga digeeyay madaxweyne putin inuu dagaalka ukraine u isticmaalo hubka nukliyeerka ah ee wax kumaada afhayeenka madaxweyne putin dimitri baskof ayaa warbaahinta u sheegay sida wargeysku daabacay inaanu xaqiijin karin warkaasi afhayeenka ayaa sheegay in labada hogaamiye warbixina ka soo saareen kulankii ay yeesheen bishii march ay kuna sheegeen in wixii ay ka wada hadleen oo dhan isaga oo wararka kale ku sheegin in aanay salya raatoona lahayn cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay tan iyo intii duulaankii ruushka ee ukraine madaxweyne shi jiping ayaa isgarab taagay saaxiibka putin shiinuhu waxa uu ruushka ka caawiyey dhaqaalaha ay saamaysay cunaqabatayntii la saaray shiinaha ayaa marar badan u sheegay inay ka soo horjeedaan in hub nucleyer ah loo isticmaalo dagaalka ukraine bishii nofembar ayuu madaxweyne shi jipin sida uu wargeysku daabacay u sheegay ra-iisul wasaaraha jarmanka olaf sholish in beesha caalamku ka hor timaado khatarta ama isticmaalka hubka nucliyerka ah iyo in la ilaaliyo inaan hubkaasi la isticmaalo cabdixaafidu wargeyska ka soo baxa dalka britain ee the independent ayaa warbixinu daabacay ciwaankeedu ahaa ururada qaramada midoobay oo cambaareeyay daalibaan kadib markii ay albaabada u laabtay xarumaha ay dumarku isu qurxiyaan ururkaasi ayaa ka dalbaday daalibaan inay joojiso shuruucda cusub ee lagu xidhayo goobaha ay dumarku isu qurxiyaan ee saaloonada loo yaqaano iyaga oo sheegay in uu saamayn gaara ku yeelanayo dhaqaalaha dumarka afghanistan ee ku xoogsada ganacsigan cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in xayiraadan la saaray haweenka goobaha saaloonka ee ay ka shaqaystaan ay saameyn weyn ku yeelanayso kana hor imanayso taageeridii taalibaan hore u sheegtay ee kobaca dhaqaalaha dumarka afhayeen u hadlay ururka taalibaan ayaa sheegay in la mamnuucayo koonfeerada iyo xarumaha dumarku isku qurxiyaan afghanistan go-aankanina ka yimi hogaamiyaha ugu sarreeya taalibaan ee hibatullah akhund sada intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysadu daabaceen cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo aniga oo ah cabdixaafi daawil ismaaciil oo jooga london ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo cabdixakiim iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabad gelyo
waxaad weli dhegeystayaal nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wadanaysanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
dhaqalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadaniga iga dhimatee miidu labaqayd dharki yahay dhaqalana aad ka ron tahay miidu labaqayd dharki yahay dhaqalana aad ka ron tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadaniga iga dhimatee cadalkaad dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo aad isaga dhawaaqade wandhaliilaynan yahay cadalkaad dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo aad isaga dhawaaqade dhaqankiyo hidibu haysaa dharkiisa ila waa dhigeeno aara isma dheerine dhaqankiyo hidibu haysaa dharkiisa ila waa dhigeeno aara isma dheerine maad dhowrin sharafto wiilaan wax kuu dhimi maad dhowrin sharafto wiilaan wax kuu dhimi ay kula dhaqaaqade maad dhowrin sharafto wiilaan wax kuu dhimi maad dhowrin sharafto wiilaan wax kuu dhimi ay kula dhaqaaqade midka laba qays dharkii yahay haddu dhayal adiga kula yahay midka laba qays dharkii yahay haddu dhayal adiga kula yahay amadina yahay ka dhiribtay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhawayn midka laba qays dharkii yahay haddu dhayal adiga kula yahay midka laba qays dharkii yahay haddu dhayal adiga kula yahay amadina yahay ka dhiribtay anigu waan hee anigu waan anigu waan hee anigu waan anigu waan soo dhawayn
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabinaa baahinteen idaacadeed oo si toosa dhegeysanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo